subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda aroornimo ee laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha nofembarna waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bog aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jacfar fuukaay qodobada aan idinku hayno idaacaddayada saakay iyo caalamkana waxaa ka mid ah qaar ka mida dadkii ku xoolo beelay abaarta ku dhufatay jubbaland oo dejin loo sameeyey
xalka waara loo dejiyey ee qaybtii ugu horraysay ayay qaar badani dhex degeen waxaan u astaynay halkan gadaasheedaa inay maxaa la yidhahdaa la soo dejiyo kolley waxaa ku howlan hawshaasi sidii ragga horeba u sheegeen maamulka meeshan iyo degmada iyo maxaa la yidhahdaaye amniga ayaa dejinaya waxaa kaloo aannu idiin haynaa qaar ka mida qurba joogta soomaalida waddanka kanada oo bilaabay inay tabarucaad u ururiyaan dadka ku aafoobay abaarta ku dhufatay qaybo ka mid ah waddanka soomaaliya qodobadaasi waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida oo aan idiin akhriyo dooni ay saarraayeen in ka badan soddon qof oo toddobaatan ka mid oo toddobaadkan qallibantay ayaa noqotay musiibadii tahriibka ee ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda xeebta ingiriiska ugu yaraan toddoba iyo labaatan dadkaasi ka mida ayaa geeriyooday sannadkan oo keliya saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in kun iyo lix boqol oo qof ay ku dhinteen amaba lagu waayey badda mediteraneanka taasoo ah marinka ugu weyn ee ay yurub ka galaan muhaajiriinta isku dayaya inay daasi gaaraan iyaga oo gacan ka helaya mukhallasiin wax tahriibiya dhimashada ah ayaa ka badantii sannadkii hore laakiin farqi weyn ma jiro hay-adda socdaalka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m ayaa ku qiyaastay in ka badan saddex iyo labaatan kun oo qof inay dhinteen tan iyo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii iyaga oo isku dayaya inay ka gudbaan badda mediteraneanka kuwaasoo raacaya doonyo tabar daran oo badankood caaga kuwaas oo gaaray in ka badan shan kun sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii isla muddadaasi sannadka ah qiyaastii boqol iyo lixdan iyo lix qof ayaa ku dhintay xeebta ingiriiska isbuucii hore oo keliya siddeetan iyo shan qof ayaa ku dhimatay laba shil oo kala duwan iyaga oo isku dayaya inay talyaaniga gaaraan iyagoo ka yimid waddanka libiya ayuu yidhi falavio dijamo afhayeenka i o m ee waddankaasi talyaaniga subax wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan ayaannu mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan halka aad wararkaasi kala socotaanna waa lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilownay ee maamulka jubbaland ayaa dib u dejin u sameeyey boqolaal ka mid a qoysaskii ay abaaruhu saameeyeen kuwaas oo waayadii u dambeeyey kusii qulqulayey duleedka magaalada kismaayo dadka dib u dejinta loo sameeyey ayaa xoolahoodii waxa ay ku waayeen abaaraha baahsan ee ku dhuftay deegaanada jubbaland warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa kismaayo nooga soo diray wariyahayaga ah aadan maxamed salaad aadan kismaayo dadkan abaaraha ay saameeyeen ee maalmihii u dambeysay kusoo qulqulayay duleedka magaalada kismaayo ayaa maamulka jubbaland waxa uu ku guulaystay in dib u dejin loo sameeyo boqolaal ka mid ahi dadka ay abaaruhu kaga leedeen xoolahooda waxaana maalinba maalinta ka dambaysa issoo taraya tirada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee kusoo qulqulaya duleedka magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka tirsan jubbaland uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugodhere ayaa gaaray goobaha ay dadkaasi kusoo barakaceen iyagoona halkaa u asteeyey goobo muhiim ahi oo ay degaan dadkaasi si gurmad loo gaarsiiyo injineer cabdi xuseen sheekh maxamed gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland oo ka mid ahaa wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in goobtan ay noqon doonto goob dibudejin loogu sameeyo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee haatan ku sugan duleedka magaalada kismaayo oo ahayd in dadka soo barakacay ee xooluhu ka soo dhammaadeen ee halkan ku soo daadsaday meelo badan bay kala degeen dhulkii aan ugu talagalnay in xalka waara loo dejiyey ee qaybtii ugu horraysay ayay qaar badani dhex degeen amar baa laga soo saaray madaxtooyada wafdigana saa ka soo baxay waxaan u astaynay halkan dabadeeda inay gadaasheeda inay maxaa la yidhahda ay la soo dejiyo kolley waxaa ku howlan hawshaasi sidii ragga horeba u sheegeen maamulka meeshan iyo degmada iyo maxaa la yidhaahdaye amniga ayaa dejinaya cabdiraxmaan cabdi axmed wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa sheegay in ahmiyadda koowaad ee dadkan dibudejinta loogu sameynayo ay tahay in la helo goob gaar ahi oo loogu talagalay dadkaasi si loo mideeyo gurmadyada kala duwan ee dadkan la gaarsiinayo annagoo ka duulayno qorshihii iyo dardargelintii maalmaha socotay ee dowladda jubbaland sidii loo heli lahaa istaraatiijiyad iyo qorsho dib u dejin iyo maxaa lahay daryeel dadka loogu samayn lahaa ayaan maantana halkan isugu nimaanay si loo siiyo dhul ku habboon runtii maantana waa lagu guulaystay waxaa dhammaan jooga degmadii wasaaradihii sida howlaha guud biyaha wasaaradda arrimaha gudaha guddigii qaxootiga oo cid walba aa shaqadeedu ka qabsan doonto maadaama ay dowladda jubbaland ku guulaysatay maanta dhulkaa loo asteeyo dadkaa soomaaliyeed ee abaaruhu soo saameeyeen waxay hadda ka bilowdo way fududaanaysaa sidii loo gaarsiin lahaa gaargaar kala duwan sida biyaha hoyga caafimaadka wasaarad walbana ay ka qabsan doonto shaqadeeda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee jubbaland jenaraal maxamed warsame darwiish ayaa sheegay in goobtaasi ay u qorsheeyeen dadkan barakacayaasha ahi ee abaartu ay saamaysay ujeedka koowaad ee halkan loo dejiyay ay tahay in gurmadkooda la mideeyo islamar ahaantana dowladdu ay halkaa ku ogaan doonto in aanu dadkii xooluhu ka dhammaadeen ee reer jubbaland ahaa ee qaxootiga ku soo butaacay in aanu u astayno meel caalamkuna uu ogaado inay halkaa degan yihiin iyaguna amnigooda iyo noloshooda wixii laga qaban karo lagu daryeelo qodobka labaadna waxaa weeye barnaamijkii awalba hore u socday ee barakacayaasha drubal solutionska siddeedda wasaaradood ay isla wadeen iyo hay-adaha caalamiga ah isagiina inaanu dardargelinno uuna ku khaldamayn dhulkiisu dhulkoodai loo cayinay hore loogu cayinay dhulkan dambe madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud logodheere ayaa sheegay in goobtaasi ay noqon doonto meesha keliya ee la isugu geynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee gurmadkana lagu gaarsiin doono halkaasi isagoona ugu baaqay dhammaanba mas-uuliyiinta maamulka jubbaland in kaalintooda ay qaataan si dadkan loo badbaadiyo goobtaan taagna goobtaan u astaynay barakacayaasha kusoo dhibaatoobay abaaraha waa goobta loo adseeyey in la dejiyo ayagoo midaysan meel kasta ay kusoo barakacaynba goobtaanaan u astaynay ma laha magac gaar ah waa barakacayaasha deegaanada jubbaland kasoo barakacay deegaanada kale ee jubbalandna ayana meelaha laga astayn doonaa dadkaana waxaan ugu baaqayaa inay goobtan lagu soo la dejiyo in nololaa la soo gaarsiiyo amnigooda la sugo looga warqabo saacaddan laga bilaabana lagu soo booqdo goobta aan taagannahay tan iyo markii abaaraha xooggan ay ku dhufteen meelo badan oo jubbaland ka mid ahi waxaa dadkii ugu badnaa ay ku barakacayeen magaalooyinka waaweyn gaar ahaana duleedyada magaalada kismaayo kuwaas oo wejiyadooda ay ka muuqato diifta abaarta baahsan ee ku dhufatay iyaga iyo xoolahooda waxaana haatan bilowday oo ka bilowday magaalada kismaayo gurmadyo kala duwan oo dadkaasi la gaarsiinayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo weli gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaynu ku jirnaay qurbajoogta soomaalida gaar ahaan kuwa ku dhaqan waddanka kanada ayaa wada dadaallo ay lacag isaga uruurinayaan si ay ugu taageeraan dadka ay saamaysay abaarta ka jirta soomaaliya gurmadkaasi soomaalida bilowday waxaa ka mida kuwa degan gobolka alberta walow gobolada kale sida gobolka ontario oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan waddankaasi kanada ay isagana ka socdaan dadaalo noocan oo kalea waryaheena v o eda ee wadankaasi kanada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada edmonton ee gobolka alberta waxa uu kula xiriiray cabdirasaaq ismaaciil xaashi cabdirasaaq ciro oo ka mid a dadka wada gurmadka ugu horeynna waxa uu weydiiyey halka ay wax u marayaan
xuseen waa mahadsan tahay hawshaasi meel fiican bay hadda maraysaa markii ay bilowdeen abaarahan ama qayladhaantu ay ka timi gobolada soomaaliya qeyb ka mida inkastoo abaartu caam tahay oo dhulka soomaalidao dhan ee ay wada gaartay haddana goboladii ugu horeeyay oo abaarta laga soo qayliyey markii ayna soo gaartay qaylidhaantoodu ayaan la kulannay dadkii waxgaradka ahaa odayaashii iyo culimadii iyo hooyooyinkii iyo dhallinyaradii actif ka ahayd bilowgii sidaasaan marka hawsha ku bilownay kadibna dadkii baan ku wacyigelinay dhibaatada ay hawshaasi leedahay iyo dadka saameynta ay ku yeelan karto iyo miday hadda ku yeelatay runtii marka hawshaasi xoog leh baa maaragtay looga qayb qaatay oo dadku halkaas xoog bay uga istaageen halkana edmonton iyo alberta marka hawshaasu halkaas ayay ka bilaabatay meel fiican bayna hadda maraysaa waa tahay cabdirasaaq ilaa hadda lacag intee la-eg ayaad ururiseen si aad gacan uga geysataan abaaraha ka jira dalka taargetka iyagu lacageed dee wixii horta la heli karo iyo wixii la awoodo inta ugu badan un inaan gaarsiino hawshaas ayaan ugu talagalnay taargetka iyaga iyo meesha hadafka noo ahayd inaan gaarino waa sidaas oo waxaan islahayn wixii dadkiina baahi tiri kara ilaahay baa dadka baahi tiri kara laakiin qaybta ugu dambeesha ugu sarreyso la gaari kara gaara lacag siddeetan kun ilaa boqol kun ahaan marka hore taarget ka dhiganay ilaahay baa mahadle subxaanahu watacaala ilaa iyo hadeerna boqolkiiba konton ka mida lacagtaasi waa soo aruurtay inta kalena waa rajeynaynaa inaan heli doono hadafku adigu boqol kun baan isniri marka hore aad ka bilowdeen maaragtay hadafkaas saasaa noogu dhignaa ilaa marka hadeer boqolkiiba konton boqolkiiba adigu konton iyo shan baa hadeer marinaynaa inta kalena waa ku rajaweynaa ilaahay idankii inaan gaarsiino waa tahay kadib lacagta markaad ururisaan sidee baad ku hubinaysaan in ay gaartay dadka dhibaatadu ay hayso xuseenow walwalkaasi waa mid dad badan qabo oo arinta ah sidee dadka loo gaarsiin iyo ciddii baahida qabtay sidii loo gaarsiin lahay runtii aad iyo aad baan anagoo anagoo sharciyadda iyo maaragtay habka lacagaha iyo dhaqaaluhu meeshu maraya iyo sida loo maamulo iyo sharci ahaan wadanka uu ka baxayo iyo wadanka uu gelayo iyo cidda uu gacantooda gelayo aada iyo aad baan uga doodnay sidaas aad maaragtay dadku walwalka u wada qabaan in ay dadkii loogu talagalay dadkii baahnaa iyo meeshii looga baahnaa iyo waktigii loo baahnaa ay waxaasi gaaraan maadaama waxaan dad laga aruushay dad kaloo masaakiinana loo wado waxaan ku isku taxallujinay insha allah inay habka ugu fiican oo maaragtay ay dadkii baahnaa u gaari lahayd annagoo sharciyadii iyo wixii oo dhanna marayna marka hawshaasi weli lama gaarin laakiin aad iyo aad baan uga uga taxadaraynaa oo aan rabnaa inaan insha allahu ayna waxaasi meeshii loogu talagalay meelaan ahayn marin waktigii loogu talagalay inaysan ka daahin ay dadkuna sidii loogu talagalay uga faa'iidaystaan biidni illah
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq ismaaciil xasan cabdirasaaq ciro oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee gobolka albeerta ee waddanka kanada waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey waryaheenna xuseen nuur xaaji aroor jimcaah oo wanaagsan ayaynu dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad joogtaan halka aad nagala socotaanna waa v o a oo toos idinkaga imanaysa washington fatahaadda kusoo noqnoqotay deegaano hoos yimaada magaalada jowhar ayaa waxaa fursado shaqo ka dhex helay rag dhallinyaro u badan kuwa oo kalluunka webiga shabeelle inta ay soo jillaabtaan qaybo ka mida ku iibiya magaalada jowhar halka kuwa kalena ay u iibgeeyaan magaalada muqdisho warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya waryaheenna xuseen xasan dhaqane halkani waa goob biibita ah oo ku taalla xaafadda baryare ee magaalada jowhar waxaa lagu sameeyaa madaxa kalluunka iyo maraqiisa waxaa saf dheer ugu jira rag odayaal iyo dhallinyaro isugu jira oo maraqa kalluunka webiga shabeelle caba yacquub axmed cismaan waa mid ka mid ah macmiilka galab walba goobtan ayuu yimaadaa si madaxa kalluunka iyo maraqiisa uu u cabo waxa uu sharaxayaa ujeeddada maraqa kalluunka webiga shabeelle uu u daa'imay neerfana lug i gacanaa iga dhacday neerfaa igu kacay malaaga maalinka cunidaadkiisa aan bilaabay galab kasta meeshaasaan ku soo xaadiray saddex biloodaan cunaayey saddexda biloodaan cunaayey gacantaydii aan helay ilaahay waa kurohayey lugtaydii dhacdiyaan helay madaxdii yani oo i wareerayey hurdada dinkaa salaada waa lay toosinaya saasaa lay tuusa qibla intaba adeerow aa lay dhihi jiri marka hadda qibladii wixii oo dhan nadiif waxaan jeclahay inta ka caajisan iyo inta cunaynin malaayga daawo waaye malaaya in la cunaan jeclahay
koobka maraqa iyo madaxa kalluunka ayaa waxaa la iibiyaa lacag dhan hal dollar iyadoo waqti hore uu qofku soo dalbado sida uu sheegay maamulaha biibitada danwadaag yuusuf xuseen wax walba waxaad dareemi kartaa baahida loo qabo magaalada markaa fiirisid in malaayiga uu ka maqnaay meelaha lagu kariyo khaasatan magaalada jowhar inkastoo magaalada hadda ay kanaaco ay ku badan tahay ee dhoobey ay tahay waxaan u fikiray sidii aan dadkan ugu daaweyn lahay malaariyada kaneecada oo loogu gaashaanto sidaas ayaa u sameeyey dalab badan ayaan arkay dadkana aad ayuu jecel yihiin malaayiga waana nafaqo difaacna waaya malaariyada waa ka difaacaya wallaahi run ahaantii maalintii aad wax badan ilaa iyo konton xabo afartan xabo meelahaas waa la sameeyaa dadkana waa jecel yihiin xataa galab dheer ayaa lagu soo wacanaya markaas niyahow iosii diyaari saddex noo dhig afar noo dhig shan noo dhig marka waa sii dhigaa marka si ay dadkii hadhow kasta marka ay ugu yimaadaan ay u helaan hal doolar ayaa la gadaa hal doolar dadkana waa ku jecel yihiin aad iyo aad run ahaantii madaxa waxaan leeyahay dad ii keeno oo suuq hadday keenaan isoo waco oo magiisii aan ku tiirsanahay mararka qaarkoodna magiisii aniga ayaaba aadi u dalbado oo magiisii kuwa keenayo ayaa ii keeno
dad badan oo joogto u isticmaala kalluunka ayaa waxay sheegeen in dawo uu u yahay cudurro badan sida uu sheegay yacquub kalluunkaasay aabbahayaa ii sheegi jiri anoo koo yar asaa gaada jiri alxamdulilaahi ano koo yar yaraana ebedkayna farmasi nala geeyo cirbadna lama durum ebedkayna goobdaaba ana nala geeye xabadkaniina nalama siinin dhalashadayna yaraantayna iyoomun haadaa lixdan iyo shan sanaan jiraa weligay xabadkaniini dhalmaayo waa ama cirbad tilmaamaayo malay wataaban kalluunka in la cuno waxaa ii sheegay adoogaa ii sheegay neerfaha madaxa usoo asuroyaa jiri madaxa malaahi haddii cuntaas yidhi adoo nin weyn haddii isku dardaranta duquud xataa weligaama duquudsa cirbidisha adoo laba jir meel dhigti waa soo xusuusinaya waa soo qaadaysaa adiga hal doolar waayo hal doollarna laga siiyaa walow yani oo hadda anaka weliba axsanna la siiyo oo dadkii kalyantigii nahay meesha aan nahay maadaama yani haddii yani maanta oy noo goysa xataa imaadee cunaana layidhahdaa kalyantiyaa tiyiine malaay madoow waay malaay madoow midka daabada lagu sheego aabo aasnoo sheegi jiray waay cadiintiisa ma aragtaa hadda maraqa haddii la keena adaaba arki doono iyadoo burqo burqo ay kor saarantaan ku korcuna iyadoo saytaha yaabaysoon kule oo kugu soconaysa maasha allah waxaa lagu qorxiyaa waxaa lagu qorxiyaa lagu daraa xabaashaa lagu daraa waxaa lagu daraa jumbaa lagu daraa waxaa lagu daraa firfisha madoow oo suuqa taalo filfil madowdaasaa lagu daraa oo la tumo kor laaga buubiyaa filfilshaas madoow iyo asaga maraqiisa haddaad hesho nimaadnimadaa xataa zaa'iday noqonaysaa hadda soo bilaabaa noqonaysaa galaha iyo jabtada iyo ilaahay waa kula fakshanka la sheegaayo asaa u roon naagtii kaas daa inta nadiif wa
fatahaadda webiga shabeelle ayaa fududaysay in kalluun badan la geeyo magaalada jowhar waxaana kalluunka uu bedelay goobo badan oo lagu iibin jiray hilibka ariga gaar ahaan idaha kalluunka waxa uu yahay hilibka ay dhakhaatiirtu ku taliyaan in la badsado isagoo waxtar u leh jirka bini aadamka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad ayuu mahadsan yahay wariyeenna xuseen xasan dhaqane dhegeystayaal halka aad warbixintaasi kala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a jimco wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay haatanna waxaa dhegihiinna ku soo maqan barnaamijkii amuuraha islaamka oo maalin walba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a waxaa magaalada london ku soo diyaariyey wariyaheenna cabdixaafid cawil ismaaciil
tobankii bisha nofembar xogayaha arrimaha gudaha ee britain brit iyo batel ayaa sheegtay inay ururka xamaas qaybtiisa siyaasadda ka mamnuucayso britain qaybta milatariga ee xamaas hore ayay dalalka reer galbeedku ugu aqoonsadeen inay yihiin urur argagixiso ah haddii uu baarlamaanka britain ansixiyo qorshaha xeerka ay soo jeedisay xoghayaha waxa ay ka dhigaysaa dembi waxyaabaha uu ururku qabto iyo ciddii taageertaba waxaa ku jiri doonta inay dembi noqoto qofkii xidho dhar uu ku sawiran yahay calanka amaba kor u qaadaa batel waxa ay qorshaheeda ku salaysay in ururkan uu aad u necab yahay yuhuudda inuu leeyahay meelo lagu tababara argagixisada iyo inuu haysto uub waaweyn oo casri ah barnaamijkeenna amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa saamaynta arrinkan ku yeelanaya kooxdaas iyo dadka falastiiniyiinta ah ee degan meelaha ay kooxdu ka taliso way caddahay in kooxda xamaas aanay dhaqdhaqaaqyo rasmi ah ka samayn gudaha dalka britain waxaa markaas muuqata in go-aankan xoghayuhu aanu lugaha uga siibaynin koox xamaas la yidhaahdo oo ciidda britain joogta mana jiraan khasaare muuqda oo ay kooxdaasi ku hayso yuhuudda ku nool dalka britain sida ay aaminsan yihiin dad badan oo dalkan degan dhinaca kale waxaa jira howlo ka socda dalkan britain oo lagu taageero qadiyadda dadka falastiiniyiinta ah ee ku nool gacanka khaza waxaa kale oo jira dhowr urur oo ingiriis ah oo ka shaqeeya howlaha aadanaha fadhigooduna yahay deegaamada ay kooxdaasi xamaas maamushay ee falastiin aynu ka horeyna ee saameyn intee leeg haddiiba ay jirto ayuu go-aanka xogayaha britain ku yeelanaya kooxda xamaas su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalka britain amarkani ka soo baxay xogayaha arrimaha gudaha ee u k Priti Patel wuxuu yahay mid ku noqon doono saameyn aad u weyn ururka Xamaas waa marka koobaadii haddii mataqaanaa uu meel maro oo la ansixiyo wuxuu ka bilaaban doonaa fulintiisa waxay ka bilaaban doontaa lix iyo labaatanka November haddaba saameynta uu ku yeelan doono ururka Xamaas waa mid dhib badan dhaqdhaqaaqiisa siyaasadeed ee dalka UK oo dhan baa noqonaya sharci daro taageero looma muujin karo hadday noqoto maal iyo hadday noqoto shucuur iyo dareenba iyo hadday noqoto u ololeyn arrimaha ururkaasi iyo iyo iyo iyo ahdaaftiisa uu taagan yahayba sidaa daraaddeed qofkii lagu helo in mataqaanaa ama ururka lagu helo xubnaha ka tirsan ururkaas waxay mudanayaan afar iyo toban sano oo xarig ah marka gebi ahaanba wuxuu ku noqon doonaa ururkaasi xamaas mid yani saameyn weyn ku yeesho dadka reer falastiin ayaa qaarkood aaminsan yihiin in go-aankani yahay marmarsiyo ay britain ku doonaysa inay si dadban u taageerto dhibaatooyinka kaga yimaada israa'iil dadkan ayaa waxaa kale oo ay aaminsan yihiin in la mamnuuco urur ay dad badan oo falastiiniyiin ahi u codeeyeen ay tahay tallaabo khatara xulifada reer galbeedka ee israa'iil waxay inta badan isku dayaan inay kooxda xamaas u muujiyaan urur dadka falastiiniyiinta ah ku haysta gacanka qasa laakiin dad badan ayaa aaminsan in aanay arrintu sidaasi ahayn dad kale ayaa waxa ay isweydiinayaan haddiiba uu dagaal kale ka dhex qaraxo xamaas iyo israa'iil britain qaab nooc ma ah ayay uga hadli doontaa dhinaca gargaarka haddii aynu eegno hay-adaha ka fuliya arrimaha gargaarka saameyn ma ku yeelan doontaa qorshahan xogayaha arrimaha gudaha britain ay ku mamnuucayso dhammaan ururka xamaas su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haruun biixi oo ah falanqeeye oo jooga magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya haa waa run oo saxaafadda reer galbeedku saasay u muujisaa inay meeshu jeel madax banaano oo kor banaanoo xamaas ay dadka xoog ku haysato tahay laakiin dee waaqica marka la eego taa ma waafaqayo oo dadku markii la siiyey ikhtiyaarka waxay doorteen xamaas doorashadii ugu dambeysay marka taasaa burinaysa taa ta ku saabsan mowqifkan ay dowladda ingiriisku qaadatay iyo saameyntuu ku yeelanaya hadihii gargaarka iyo xamaasba an waxaa le horta xamaas shakila-aan dee saabanba kuma yeelanayo because xamaas lagama taageeri jirin ingiriiska dowlad ahaan iyo shacbi ahaan toona oo markaa taas iyadu waabay ka baxsantahay dooda qeybta ah gargaarkii iyo hay-adihii samafalka ee qaadhaanka ka ururin jiray ee dadka qase ku dhaqan ee dhibaateysan gurmadka gaarsiin jiray culeys ma kusoo kordhayaa anigu waxaan isle awalba culeysku kuma yarayn oo waa cidhiidhi badan waa lagu hayn jiray hay-adaha samafalka ee halkaa ka shaqeeya mana filayo culeyskii hore mid ka badan inuu inuu soo kordhayo marka marka la isku soo wada duuduubo go-aankan ay dowladda ingiriisku qaadatay mid waaqicii awalba jiray wax ka bedelayo ma aha mawaaqifta ingiriiska iyo wadamada galbeedka ee dee qase iyo xamaas ku saabsana awalba wuxuu ahaa mid dhinaca oo dhinaca israa'iil u xagliya sanadkii labada kun iyo lixdii kooxda xamaas waxay ku guuleysatay doorashooyinka baarlamanka falastiin iyaga oo helay afar iyo toddobaatan kursi boqol iyo laba iyo soddonka kursi ee loo tartamo dadka ka faalooda arrimaha falastiin ayaa sheegay haddii doorashadu dhici lahayd sanadkan sidii qorshaysnayd oo aanu madaxweynaha falastiin maxamed cabaas isaga oo taageero ka helaya wadamada reer galbeedka aanu dub u dhigin ay xamaas kuraasi kale oo badan ee heli lahayd si kastaba ha ahaatee britain waxay u muuqataa in qofka qaata calanka ururka xamaas qofka xidhaha dhar uu ku xardhan yahay calankaasi ay mutaysan doonaan xariga dheer intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii amuuraha islaamka aniga oo cabdixaafi dacawul ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad buu u mahadsan yahay waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayey barnaamijkii amuuraha islaamka halkaad weli nagala socotaanna waa v o a oo washington idinkaga imanaysa intaanan hawada isku macsalaamayn aan idinkugu celiyo amaba idiin dulmara mar kale qodobkeennii warkaa ugu doorka roona dooni ay saaraayeen in ka badan soddon qof oo toddobaadkan qallibantay ayaa noqotay musiibadii tahriibka ee ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda xeebta ingiriiska ugu yaraan toddoba iyo labaatan dadkaasi ka mida ayaa geeriyo geeriyooday sanadkan oo keliya saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in kun iyo lix boqol oo qof ay ku dhinteen amaba lagu waayey badda mediteraneanka taasoo ah marinka ugu weyne ay yurub ka galaan muhaajiriinta isku dayaya inay qaaradaasi gaaraan iyagoo gacan ka helaya mukhallasiin wax tahriibiya dhimashadaha ayaa ka badan tii sanadkii hore laakiin farqi weyni ma jiro wahagaag dhegaystayaal inta aanan hawada isku macsalaameyn aanu idiin soo qabanno heestan macaan ee uu ku luuqaynayo fanaanka haashim cadde heestana waxaa la yidhaahdaa daryeel ma haysto
No one knows the secret.
codkaasi macaan ee haashim cadde iyo heestii daryeel ma haysto heestan dhegaystayaal waxaa hore ugu luuqeeyey allah u naxariista ee fannaankii axmed rabsho waxa ay gebagabo u tahay idaacaddiyadiyo aroornimo aan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo